wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaanaysa washington waa subaxnimo axada oo bisha febraayo sanadka labada kun iyo labaatan iyo kowda ay tahay toddobo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu xaggiina waa lixda iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida dhinaca mucaaradka soomaaliya oo ka hadlay xaaladda cakiran ee siyaasadda waxaad sidoo kale maqli doontaan jubbaland oo soo saartay amaro lagu farayo gaadiidleyda magaalada kismaayo inay samaystaan diiwaangelin dhaqaale looga doonayo inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinaysa inay gacan adag tahay baan dareensanay gaadiidkii oo badan iyo waddadii oo googo'an qofka cashuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka waddada uu gaadhiga ku wadaya ee baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinaya iyo sida emerjensiga lagu bixinayo isuma dhigno qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya falanqaynteeda iyo warar kaleba waa idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph barrel ayaa dhaleecayn kala kulmay sabtidii booqashadiisii dalka ruushka uu ku tegay taas oo dhowr dal oo xubno ka ah ururka ay uga digeen inuu joojiyo cabsida aqalka kremlinka uu ku maran habaabinayo safarka saddexda maalmood iyagoo danahooda uga faa'iidaysanaya ra-iisul wasaarihii hore ee biljamka guy varhofstad oo ay weheliyaan diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa dhaleecayn u jeediyey madaxa midowda yurub iyagoo sheegay in cabsidooda ugu daran ay ogaadeen intii lagu guda jiray shirkii jaraa-id ee wadajirka ay u qabteen boral iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov joseph barrel ayaa shirkaasi jaraa-id ka sheegay inuusan jirin wadan xubin ka ah midowda yurub oo soo jeediyey in cunuqabatayn cusub lagu soo rogo ruushka taasoo ay kaga falcelinayaan tallaabadii dhowaan xabsiga lagu dhigay alexis navalni oo ah ninka sida weyn u dhaleeceeya madaxweynaha ruushka valadimir putin dowladda ruushka ayaa wax yar uun ka hor shirkaasi jaraa-id ku dhawaaqday go-aan ay ku ceyriyeen saddex diblomaasi oo ka tirsan midowda yurub kuwaas oo wakiilo ka kale ahaa dalalka germany poland iyo sweden iyagoo ku eedeeyey inay ka qayb qaateen isu soo baxyadii aan sharciga ahayn ee looga soo horjeeday xariga navalni tallaabadan ayaana lala xiriirinayaa suurtagalnimada inay tahay mid moscow ay ku karaama daraynayso boral oo ah madaxa siyaasadda ee midowda yurub maadaama ay ku soo aadiyeen booqashadiisa wasiirka kheyraadka biyaha ee suudaan yaasir cabaas ayaa sheegay in tallaabo kasta oo itoobiya ay keligeed u qaado inay ku buuxiso mashruuceeda biixreenka korontada ee bisha juulaay inuu si toosa halis ugu yahay ammaanka qaranka ee suudaan yaasir cabaas ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in suudaan ay soo jeedinayso in door dhexdhexaadin ah ay ku yeeshaan dalalka maraykanka ururada midowda yurub iyo midowda afrika si meesha looga saaro ismarwaaga wadaxaajoodka ee la xiriira kaas oo u dhexeeya dalalka suudaan masar iyo ethoobiya hadalka wasiirka ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso xiisada u dhexaysa suudaan iyo etoobiya ee la xiriirta muranka dhulbeereedka ku yaala xuduudda ay labadaasi dal wadaagaan etoobiya ayaa hore u sheegtay in mashruuca biixreenka uu muhiim u yahay horumarka dhaqaalahooda iyadoo masarna ay hore u sheegtay in tallaabadaasi ay khatar weyn ku tahay sagaashan boqolkiiba biyaha ay cabaan oo uga yimaado webiga niil waxayna ku baaqday in marka hore heshiis laga gaaro intaysan adisababa tallaabo u qaadin arrinkaasi
golaha ay ku midoobeen musharaxiinta mucaaradka ah ee u taagan xilka madaxtinimo ee soomaaliya ayaa nasiib darro ku tilmaamay in uu fashilmo shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna sidoo kaleeto walaac ka muujiyeen in wakhtigii golayaasha dowladda oo dhammaaday qaarkood aanan haatan weli laheenin wax is-afgarada oo dhinacyada doorashada dalka ay ka sameeyeen warbixintan waxaa kasoo diray muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis barrow kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha ay ku bahoobeen musharaxiinta mucaaradka ee soomaaliya ayaa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadda ee waddanka iyo shirkii natiijo la-aanta ku soo idlaaday ee dhuusamareeb ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir golahan oo maalmihii tagay la shiraya qaybo ka mida bulshada sida odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ayaa waxay kulankooda kadib warbaahinta u sheegeen walaaca ay qabaan cabdiraxmaan maxamed cali siiriin oo u hadlay golaha musharaxiinta midoobe ayaa wariyaasha u sheegay in shirkii fashilmay uu mugdigeliyey rajo badan oo ay qabeen bulshada soomaaliyeed waxaa rajo badan laga qabay shirkii dhuusamareeb kusoo fashilmay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka inay kasoo bixi doonto qaab doorasho oo heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar lagu gaaray magaalada muqdisho waxaad ogtihiin waxaa nasiib darro ah in meeshii wax heshiisa aysan ka soo dhicinin oo rajo u abuuri karta dadka soomaaliyeed in doorasho ay galaan waxaadna ogtihiin in berri maalinka sideedda ah inay ahayd in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii desembar labaataniyo toddobadeedii lasoo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso intiiba maysan dhicinin dadka soomaaliyeed rajadii ugu dambeysay oy rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii saddexda qodoboo la isku hayay in dhuusamareeb looga soo heshiiyo siriin ayaa dhinaca kale tilmaamay in wadahadallada ay la leeyihiin qaybaha bulshada kadib ay soo bandhigi doonaan go-aanka ay ka qaadanayaan xaaladda soomaaliya iyo doorashadaba annaga sideedda februari dastuurka sheegaya idinkaa wada og dadka soomaaliyeedna ogyihiin madaxweyne kastoo la doorto maandadkiisu inay afar sano tahay taas meeshay ku jiraa annaga go-aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka waxay ka dambeeyaan taladayna iyo ra'yigayna soo bandhigayna waana idinla wadaagaynaa cismaan tahliil shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya oo v o a soomaali la hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta midoobay ay u gudbiyeen talooyin ku aadan xaaladda dalka iyo siday u arkaan runtii kulanka maanta aan musharaxiinta la yeelan wuxuu ahaa kulan iyaga naga casuumeen inaan la kulanno annagana aan ka ajiibnay kadibna waxa ay nala wadaageen aragtisooyinkooda ku aadan xaaladda dalka uu maraayo iyo shirkii dhuusamareeb sida uu xaalkiisu maraayo annagana waxaan la wadaagno u sheegnay in waddanku xaaladda hadda uu maraayo ay u baahan tahay in dib loogu laabto sharciyaddii mar haddii heshiisyadii siyaasadeed iyo nidaamka siyaasadeed wax lagu xalinayay ay dib u dhacday ama uu guul badan laga gaari waayo in mataqaanaa dib loogu laabto sharciyada waddanka u degsanaa oo wax lagu xaliyo shirkii dhuusamareeb ee natiijo la-aanta kusoo dhammaaday ayaa waxa uu muujiyey halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe dadka qaar ayaa si isweydiinaya waxa uu noqon doona xalka soomaaliya xilli uu dib u dhac badan ku yimid wakhtigii doorashada hay-adaha dowladdana uu qaar ka idlaaday wakhtigoodii cabdicasiis barrow v o a muqdisho haddaba safiirkii hore ee soomaaliya ee dalkan maraykanka cabdulaahi axmed cadow ayaa sheegay in marnaanshiyo siyaasadeed uusan dalka geli karin muhiimna ay tahay in xal la gaaro cabdulaahi axmed cadow ayaa isagoo ku sugan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington u waramay sahre cabdi axmed xaaladda muxuu ahaa adeer xaaladda badanka maanta way cakiran tahay siyaas ahaan way cakiran tahay shirkii muxuu ahaa samareeb ma ka socday waa aada la sotaan bay la tahay waa burburay muxuu ahaa waa lagu heshiin waayey dabeedna maaragtay halkaas rajada weyn la qabay wuxuu ahaa shirkaas in heshiis uu madaxda soomaaliyeed maaragtay muxuu ahaa ay ku gaaraan halkaana maarata laga sii amba qaado laakiin ayaandaro maaragtay muxuu ahaa shirkii waa waa u burburay ayaandaro weyn weeye rajo weyn baa laga qabay shirkaas marka hadde waxa weeye maxaa xala weeye hadda marka waa hagaag marka ma kula tahay sida haatan loo badinayo in baarlamaanka ay xal gaari karaan oo madaxweynaha waatan uu leeyahay annaga waa heshiin weyna adinka tala keena taasi aragtidaada ma kula tahay inay wax bedelayso adeer waxa weeye baarlamaanku waxa weeye muxuu ahaa saldhigga dowladnimada weeye baarlamaanku shacbigu maaragtay markuu codkiisa bixiyo waad og tahay baarlamaan baa maaragtay muxuu ahaa dhalanaya baarlamaankaasa wax kasta ka abuur bahayaan ama ha noqoto maaragtay doorashada madaxweynaha maamulka shuruucda marka baarlamaanku waa saldhig weeye waana quman tahay in madaxweynuhu maaragtay markii uu ka yimid muxuaha samaree markuu ka yimid uu siiyey maaragtay warbixin go-aanna iyaga laga doonayo waa inay go-aan gaaraan weeye baarlamaanku waa inuu maaragtay go-aan gaaro weye xal in la helo weye xal siyaasadeed in la helo weeye adeer waxa weeye siyaasaddu mar kastaba maaragtay dhinac baa loo rogi karaa xal la-aan ma noqon karto siyaasaddu qur-aan ma aha maarata hadba meeshii la marin karo oo wax ku xalismi karaan ayaa lala aadaa marka waxaan aaminsanahay in maaragtay baarlamaanku uu xal uu gaarahayo waan aaminsanahay xalkaasna ay noqon doonta mid maaragtay adugu un kumeel gaara maarata xalka uu gaara uu gaarahayo baarlamaanku waa mid kumeel gaare ilan baarlamaanka waktigiisii inkastoo sharci ahaan weli uu jiro baarlamaanka oo dastuurku uu dhigahayo muxuu ahaa baarlamaanka waxaa bedelaya baarlamaan kaloo lasoo doortay marka baarlamaankana waa jiraa waa baarlamaan sharciga weeye asaguna maarata wax maaragtay waa dooran karaa wax waa hadlin karaa muddadaas laakiin wax alla wuxuu qabto baarlamaanka waxay noqonaysaa kumeel gaar bay noqonaysaa waa tahay hadda dowladdan waxaa gacanta ku hayso african union oo ammaankii sugayso beesha caalamka muddo ayagaa ka dhur sugaya in xaalka uu isbedelo oo dhinacyada isu keenay hadda sida ay soomaaliya tahay maxay kula tahay beesha caalamku inay qaadan doonto go-aana adeer beesha caalamka muxuu ahaa soomaaliya waa run way cawintay aad iyo aad bay u cawintay wada maaragtay dalka muddo gaaban baan moogahay bil iyo meelahaas hadda aan moogahay muxuu ahaa soomaaliya aad bay isu mashquuliyeen oo meel waa tageen hase ahaatee xalku soomaalida u yaala caalamka beesha caalamku way ku cawini kartaa way kula talin kartaa laakiin xalka adigaa lagaa rabaa adiga soomaaliga ah ayaa lagaa rabaa marka xalku soomaalida u taallaa waa hagaag marka waxaa bal iiga warantaa haatan maxay tahay waxa aad dhehayso dowladda ama baarlamaanka ama dhinacyada xataa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iska soo horjeeda isdiidan anugu adeer waxaan oranaya waxa weeye waa nin odayan ahay muddo dheer kusoo jiray maaragtay maamul iyo siyaasad inta weliba maamul markii la firiya muddo dheer kusoo jiray baan ahay dal maamul la-aan ma ahaan karo dalku waa inuu maamul leeyahay weye dowladnimada waa in maamul inuu jiro weeye marka anugu waxaan leeyahay kow waxa weeye maaragtay khilaafkan hadda jira wuu xalismahaya waa maaragtay muxuu ahaa haddii maaragtay la helo maaragtay hab maaragtay wakti haddii la helo waktiga u baahan yahay in halkaa la helo waktigii in la helo waktigiina waxa weeye in baarlamaanku maaragtay muxuu uu go-aan ka gaaro maaragtay in waktigaa la helo maxaa jira dad baa waxay odhanayaan maaragtay muxuu ahaa ma kordhiso ma jirto kordhiso in maaragtay ay timaado waa khasab maxaa wakti waa dhammaaday waa lasoo gudba waktiyadii hore maarata looran lahaa xaala la gaara marka hadda waxaa weeye xaalku meel gaara hadda in la helo weeye oo markaa laga camba qaado doorasho in la abaabulo kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed cadow oo jooga gobolka virginia wuxuu u warramayay wariyaha v o eda sahre cabdi axmed
milkiilayaasha gaadiidka waaweyn iyo kuwa gaarka loo leeyay magaalada kismaayo ayaa cabasho ka muujiyay amaro dhinaca sharciyada ah iyo canshuuraad oo ay soo saartay wasaaradda gaadiidka ee jubbaland taasi oo markaasi canshuur laga rabo inay gaadiidka bixiyaan isna diiwaangeliyaan sida warkan uu ku soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad si loo adkeeya ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa waxa uu maamulka jubbaland gaar ahaana wasaaradda gaadiidka ee soo saartay amaro lagu soo rogaya gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland kaasoo maamulka uu ku sheegay in gaadiidka aanan diiwaanka maamulka ku jirin uusan ka shaqayn karin gudaha magaalada kismaayo maamulka ayaana ku amray gaadiidleyda inay u dhammaystiraan gaadiidkooda sharciyada sida laysinka warqadda canshuurta wadamarista iyo dhammaanba shuruucda kale ee gaadiidka looga baahan yahay waxaana ay durbo saameyn xoogan ay ku yeelatay amaradaasi gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada kismaayo kuwaas oo cabasho ballaaran ka muujiyey habka fulinta amaradaasi iyo waddooyinka oo burbursan cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi cabdisubur waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey amaradaasi waxaana uu faahfaahinaya sida uu u saameeyey amarka ka soo baxay maamulka jubbaland darawallada gaadiidka yow dhibaatooyin kolkii si loo fiiriyana ay dowladda ku gar leedahay markii maarayntooda la fiiriyana ay waxoogaa kala duwanaansho ama qallafsanaan ay ku jirtaa socda aniga shakhsiyan waan qabaa waddanku maadaama oo ilaa sagaashan iyo kowdii uu burbursanaa dhibaatooyinka la gedisanna lasoo maray in amniga dhankiisa laga kabsado gaadiidka iyo maaragtay amniga iyo wadamarista la saxa anugu waan qabaa dhaqaalahana la kobciyo adeegana la kordhiyo laakiin waxaad moodaa habka ay dowladdu u howlgelayso isagoo adeegii iyo sarfiskii ay shacabku u baahnaayeen wax badan ka kala dhiman yahay tallaabo xoogan in hal mara la qaadayaad moodaa markii aan sii kala qaadno waxaa muuqataa wadanku inuu dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka mataqaanaa waxyaabaha ii muuqda waxaa ka mid a waxaad moodaa hal mar dowladdu markii la dhaho baabuurtii warqadii inshuransiga ha loo gooyo taarikadii ha loo gooyo laysankii darawalnimo iyo laysansigii mataqaana qofkii ha qaato mid walbana raydka la saarayo boqolkiiba uu lacag badan yahay waxaad u malaysaa dalkiina u jirto dhaqaalihiina u hooseeya soomaaliya oo dhan waxaad moodaa lacagtaas inayna awoodin muwaadiniintu marka waxaan codsanaynaa dowladdu xitaa howlgalka markii la gelayo in gacan naxariis liyo il naxariisna loogu fiiriyo oo jekinka toddobaadkiiba wax nalaga jekim ama bilihiiba la kala fogeeyey xilliga wax la qabanayaan qabnaa marka waxaan ka cabanaynaa marka dowladdu inay gacanta ay hadda shaqada ku fulinaysa inay gacan adag tahay baan dareensanay aadan gaadiidkii oo badan iyo waddadii oo googo-an qofka cashuurta bixinaya markuu fiiriyo dhanka wadada uu gaariga ku wadaya ee baabuurkiisa uu marayo iyo lacagta la weydiinaya iyo sida emerjensiga lagu bixinaya isuma dhigno kolonel bashiir xiis khaliif taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee maamulka jubbaland ayaa v o a u sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta sharciga loogana baahan yahay bulshada magaalada kismaayo in ay qaataan sharciyada isagoona ka hadlayay cabashada gaadiidleyda ee burburka wadooyinka ayaa waxa uu yidhi international law adduunko dhan ay ka jirtaa baawar baan wadanayaa mana goosanayo road tax yani adduunka kama shaqayso not only somalia lakin adduunka o dhan ba kama shaqayso dadkii qofkii dee wax garanaya maamul iyo soo arkay uu garanaya inuu waxaan tahay xaq lakin dee dadkii waayadii dambe dhashay aan weligoodba dowladda arag waxaa laga yaabaa inay si kala wadhan hadda moment maaha laysan keliya waa laysan waa tirismataale waa buuga baabuurka lahaanshaha ama log book qof walba si u yaqaan waa documentiga baabuurka o dhan qofka inuu leeyahay log boogiisi buugii baabuurka waa inuu leeyahay tirismataale waa inuu leeyahay driving license intaasoo dhan waana eegay waan garan karaa inay caqabad tahay lakiin dadku waan waaninayey waan hadalnay that case waxaan samaynaynaa wixii aan qaban karna inaanu qabanno hawsha siday tahayna aan u fulin marka go-aankiin muxuu yahay marka go-aanku waxaa weeyaan qofku inuu soo qaato laysankiisa iyo warqadda sanadlaha iyo buuggiisa baabuurka oo sharciga baabuurka oo wixii dokumentigiisa oo dhan u haystaa wadooyin badan baa magaalada ka burbursan laakiin in the coming weeks and month bilaha soo socda haddii alla idmo wadadana waa la samaynayaa sideed wadoo cusubna waan dhisayn situationka magaalada waan garan karaa iyo shacabka iyo dadka magaalada degan yani laysankii iyo rotaxi hal mar in la weydiiyo xoogaa taf waaye laakiin de qofka hadduu baabuur wadayo magaaladan uu dhex socdo sharcigaa dhigaya inuu liisna lahaado saacid cabdulaahi macalin maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee maamulka jubbaland waxaana dhankiisa uu sharaxayaa sababta keentay in amaradan ay soo rogaan wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo hirgelinaysa sharaynta sharciga waxay soo saartay awaamiir la xiriirto gawaarida ama gaadiidka aysan sharciyadooda u dhammaystirnayn si taas loo fuliyey marka waxay soo saartay wasaaradda amaro ah in magaalada kismaayo aan lagu dhex arki karin ama aan lagu dhex kaxayn karin gaadiid aysan u dhammaystirnayn sharciyadiisa sida taarikada gaariga lagu xiro log buugga oo ah buugga cadaynaya milkiyadda gaariga ama lahaanshaha qofka gaariga iska leh road taxiga ama canshuurta wadamarista gaadiidka driving licensiga ama ruqsadda kaxaynta ee gaariga intaasba gaari ama gaadiid aysan u dhammaystiran ama inaysan magaalada dhex mari karin iyo gawaari aysan taarikada ku xirnayn ayagana inay taarikooyinka ku xiraan marka intaas ayaan soo rognay awaamirtaas ayaa usbuucan ka socda amarkan ka soo baxay maamulka jubbaland ee ku aadan in gaadiidka ka shaqeeya magaalada kismaayo loo dhammaystiro dhammaanba sharciyada ay u baahan yihiin ayaa kusoo beegmaya xili ay burbursan yihiin inta badan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada kismaayo taasoo marideeda ay dhibaato ku qabaan gaadiidleyda misna maamulka uu ka qaado gaadiidkaasi canshuur aanay awood u lahayn bulshada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dowladda suudaan ayaa uga digtay etoobiya inay sii wado buuxinta biyoxireenka biyoxireenkan ayaa keenay khilaaf muddooyinkan soo jiitamayay oo saameeyey xiriirka dalal dhowr ah oo isku hayo biyaha webiga niil wariyaha v o e-da xuseen cusmaan saxnuune ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira dowladda suudaan ayaa sheegtay go-aanka dowladda ethoobiya ay ku buuxa halis ku ah amniga qaranka ee dalka suudaan wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda khartuum yaasir cabaas oo la hadlayay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay tallaabada dowladda ethoobiya ay wado biyoxireenkeeda inuu yahay mid khatar ku ah nolosha qayb ka mid ah dadka reer suudaan ee ku nool bartamaha waddankaasi sidoo kale wasiir yaasir cabaas ayaa farta ku fiiqay in tallaabada xukuumadda adis alba in ay tahay mid saameyn xun ku yeelanaysa beeraha iyo xarumaha korontada laga dhaliyo ee dalka suudaan wasiirka waraabka ee xukuumadda khartuuma ayaa ugu baaqay qaramada midoobay midowda yuruba dowladda maraykanka iyo midowda afrika in ay dhexdhexaadiyaan xiisadda u dhexaysa dowladda suudaan waa dowladaha suudaan ethoobiya iyo masar ee ku aadan biyaha webiga naila yaasir cabaas ayaa ka digay dowladda ethoobiya in ay sii wado buuxinta biyo-xireenkeeda bisha juulaaya ee sanadkani arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda ethoobiya dhowaan ay sheegtay in ay dib ay u bilaabayso buuxinta biyo-xireenkeeda kadib markii ay ku guulaysatay buuxinta kaydad biyo-xireenka qaybtiisa koowaad sannadkii hore wadahadalladii u dhexeeyey dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya sannadihii ugu dambeeyey ayaa noqday kuwa aan midho dhalina khilaafka dhinaca biyo-xireenka webiga naayla ayaa soo bilowday sannadii labakunkii kadib markii dowladda ethoobiya ay bilowday dhismaha biyo-xireenkeeda taasoo si weyn ay uga soo horjeesteen dowladaha masar iyo suudaan dowladda maraykanka iyo ururka midowda afrika ayaa dadaal badan ku bixiyey sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyo-xireenka ethoobiya balse ma aysan noqon kuwa guulaysta masar iyo suudaan ayaa u arkaa biyo-xireenka ethoobiya mid saameyn xun ku yeelanaya qulqulka ay ka helayaan biyaha webiga naayla waxaayna doonayaan inta aan la buuxin ka hor in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda dowladda ethoobiya ayaa ku adkaysanaysaa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid hormarineed oo ay ka dhalinayso koronto islamarkaasina buuxintiisa ay tahay mid u gaar ah xukuumadda adis ababa xuseen saxnuuni v o a qahira
xildhibaan soomaaliyeed oo laga soo doortay degmada chelsea iyo kingstone oo ku taala galbeedka magaalada london ayaa dadaal waxay ugu jiraan sidii ay wacyigelin ugu sameyn lahaayeen jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee britain oo soomaalidu ay ku jirto inay qaataan tallaalka u k ay bixinayso ee covid -19ka qaasim ayaa waxa uu ka mid yahay guddi dowladda hoose ee chelsea iyo kingstone ee u magacooday kala shaqaynta dadka deegaanka xanuunka covid -19ka tallaalkiisa qaasin cali oo ah ordaaha ayaa bishii disembar waxaa ku dhacay xanuunka covid -19ka wuxuuna ka cabsi qabaa in jaaliyadaha ajaanibka ah ee ku nool london ay ka cagajiidaan tallaalkaas iyada oo ay jirto arrimo la xiriira is-aaminka haddaba wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa waxa uu wareystay xildhibaan qaasim wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey qaabka uu isagu uu ugu dhacay xanuunkan iyo sida uula tacaalay aniyahow sidaad la socotid degaan ahaan waxaan deganahay galbeedka london west london waxaan inta badan ka shaqaynayay sanadka bilaawgiisi labada kun iyo labaatankii bishii saddexaad food banks ama meelaha dadka looga caawiyo cuntooyinka iyo dadka dhibaatada kasoo gaartay cudurkan ayaan in badan ka shaqaynaya oo taageerayay maadaama aanahay xildhibaan golaha deegaanka ah ilaahay iguma ridin oo markii hore wax badan ayaan maaragtay ka shaqaynayay laakiinse markii haddana iskuulka markaas uu xirnaa iskuullada markii la furay oo caruurta sebtember ay ku laabteen october november december toddobadeedii ayaan maaragtay aan yaro xanuunsada madax xanuun iyo waxaan isku arkay iyo iyo temperature aad u badan ama ama ama ama kuleel aad u badan isla maalintaas waan dareemay waa soo baaray ciyaalka iskuullada kasoo wad lagu yiri oo si aan isolation ama aan guriga iskugu soo xirno oo aan dadka kale u dhexgelin toddobadii bisha labayo tobnaad december toddobadeedii twenty twenty ayaan maaragtay laga qaaday testiga sideedda bisha habeenkii markay ay ahayd sideedda bisha oo eveningkii adiga six ama seven oo ah habeenkii ayaa la iisoo sheegay testiga inaan ahay positive covid nineteen
waa tahay markaa xildhibaan qaasim sidee ayaad ula tacaashay nihow inta badan aniga waxaan sameynayay oo ugu muhiimsanaa dhakhaatiir badanna aan ku xirnaa oo dad badan aan la sheekaysanayay sida macnaha wax looga qabtay iyo sida wax la samayn karo waxaan ku dadaalnay kuleel wax kulul sida liintoo kale oo la qasay maxaa la yidhaahdaa malabka biyaha kulul wax kulul inuu qofka inta badan u cabo ilaahay amarkiis ilaahayna waa noogu gargaaray liinta kasoo qaad iyo maxaa la yidhahdaa iyo iyo iyo garlig toonta sida malabka iyo arrimahaas ayaan inta badan isticmaalayay waxaa kaloo muhiim ahaayoo jiray inaan soo gatay markii aan la ii sheegay inaan cudurka positive ku ahay viruska waxaan soo gatay bahal farta la geliyo oo lagu tijaabiyo oxygenkaaga waana inta badan waxay dadka dhibaatada kasoo gaartay oo ah dadka madow iyo dadka maxaoo asiaanka ah kaas ayaan soo gatay marka waxaan ku dadaalaya inaan temperaturekayga inaan la socdo inaan oxygenka jirkayga la socdo taas ayaa maaragtay ilaahay nuuga mahadinaya waa tahay haddii aynu usoo noqonno jaaliyadda laga tirada badan yahay dabcan dadka madow dadka eshiyaanka soomaaliduna ay ku jirto dadaalkan aad ku jirto ee wacyigelinta ahna aynu eegno maxaad is leedahay xildhibaan qaasin way tahay sababta ugu weyn ee dadkaasi ay uga cagajiidayaan amaba ay uga baqayaan talaalka yow talaalka kosokow waxaan rabaa inaan ummadda khaasatan dadka soomaaliyeed u sheego inay muhiim tahay markii allaal markii ilaahay qadaro ilaahay hanaga wada hayo cudurka inuu nagu dhaco dad badanbadan waa ka badbaadeen dadna waa naga dhinteen waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed dareensiiyo soddonkii sanoo soomaaliya dagaalada ka socday annaga xataa aan ku dhalan dagaalo ayagoo socdo maxaa la gobolada dalka haddana caasimadda loo soo gudbay intaan qof aqaanay oo dhimatay coronaviruska sanadkan hadda lasoo dhaafay weligood mayse dhiman marka waa dhibaato weyn ayuu gaarsiiyey ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan marka waxaan ku leeyahay dadka waxa ugu muhiimsan oo waan ka hadli doonaa talaalka laakiin waxaan rabaa dadku markuu cudurka ku dhaco ay dareemaan inuu covid nineteen ahayo in ay la socdaan oxygenkooda dadkana waxaa dhibaateeya waxay yihiin isbitaallada ayay ka baqanayaan waxay leeyihin isbitaalkii waa lagu dhimanayaa markaas ayaa waxaa dhacayo inay oxygenka jirkoodii oona ku jirin oo oxygenkoodii dhammaaday oo aan xibnihii muhiimka ahaa sida keliyihii sambabadii iyo xibnihii kaloo jirka muhiimka u ahaa ay gaarsiiyo wadnihii oo kale ay oxygenka ka dhammaado mar allaal markuu oxygenka qofku kasii yaraadana xibnihii waa sii tabarbeelayaan markaasaa qofkiioo miir daboolmay ama coma ku jiro ayaa waxaa la geenayaa hosbitaalka hosbitaalka waa la geenayaa comad unbuu kusii jirayaa in badan oo comada gashana sooma noqdaan marka dadka waxaa leeyahay xataa soo gata baarka oxygenka wax lagu cabiro guriga haseekin yaallo iska fiirsha markaad dareentid oxygenkaaga inuu sagaashan iyo saddex ka hoos maray ama sagaashan iyo laba sagaashan iyo saddex ka hoos maray waad ku qasbantaha inaad hosbitaal raadsato si oxygen lagugu shubo si kastaba cudurkan ha u dhashee cudurkan maanta waana uga dhacay dad badan ayuu ku dhacay dad badan ayaa nafta ka baxday daawadiisa ayaa la helay hadda oo ah cudurkii oo dhintay in qofka lagu abuuro si jirkiisa difaaciisa oo u siiya buusta ama u kaalmeeyo ousan hadhow ku samaysan waxaan leeyahay marka qof kastoo hadda maanta gaaray oo loo ofargareeyay ama loo la siiyey inuu daawadaas qaato inuu qaato kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka soomaaliyeed ee laga soo doorto degmada chelsea iyo kingston oo ku yaala galbeedka london waxaana la yidhaahdaa magaciisa qaasim cali wuxuuna u waramayay wariyaha v o eda ee london cabdixaafid cawil ismaaciil haatanna dhinacii heesaha aan ku yaro leexanno waa codkii baxsanaa ee baha u naxariistee fanaanadii xalima khaliif mogool dhirta xididka hoosa
xididka hoose dhulka loogu beerta xididka hoose dhulka loogu beere
idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayey saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo